halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somali dt com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha sebteembarna waa toddoba sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo waxaa ka mid ah golaha imaamyada soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika oo kulan ku yeeshay minnesota waxayna ka soo hor jeesteen barnaamijka c v e ee dowladda maraykanku ugu tala gashay inay kula dagaalanto xagjirnimada barnaamijka c v e ee layidhaahdaa bayaanan ka soo saarnay shirkii golaha imaamyada ee sannadlaha ahaa ee ka dhacay minneabolis warcad ayaan ka sii daynay oo aaninaan ka soo horjeedno oo aan la waafaqsannahay organisationska ama ururada muslimiinta ee maraykanka qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida warbixin ku saabsan lix iyo tobanka dal ee afrika ee kaalimaha ugu horreeya ka gala dhinaca dowlad wanaagga arday soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka masar qaybtii ugu horraysana ay gaadhay magaalada qaahira qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal balse ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dalalka midowda yurub ayaa isu diyaarinaya mawjado kale oo qaxooti ah boqolaal qaxooti ah ayaa shalay axaddii gaadhay xarun tareennada laga raaco oo ku taalla caasimadda dalka austria ee vienna kuwaas oo ka soo gudbay dhinaca dalka hungari dadka ka howlgala arrimaha gargaarka ee dalka austria iyo weliba shaqaale tabaruc ku shaqaynaya ayaa dadkan qaxootiga ah u qeybiyey shaah sigaar cuntooyin kala duwan dhar iyo weliba bustayaal cabdimaalik al khaalid oo ah arday baranaya caafimaadka islamarkaana ka soo qaxay dalka syriya ayaa sheegay in uu rumaysan kari la-yahay sida fiican ee loo soo dhoweeyey markii uu kasoo degay tareenka wuxuuna sheegay in uu doonayo inuu usii gudbo dalka jarmalka isagoo hadalkiisa sii raaciyey in uu rajo badan ka qabo in xukuumadda dalka jarmalku ay ka caawiso inuu sii wato waxbarashadiisa caafimaad hase ahaatee walaaca ugu badan ee midowda yurub ay muujinayaan ayaa ah in tiradan badan ee muslimiinta qaxootiga ahi ay bedesho tirada dadka ku nool yurub waxaana walaaca sabab u ah iyada oo ay yar tahay tirada dhalmada ee reer yurub maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa weeraray kolonyo ciidamada turkiga oo shalay oo xad ah marayay meel u dhow xuduudda iiraan iyo ciraaq waxaana weerarkani sii fogeynayaa rajadii laga qabay in nabad ay gaaraan dhinacyadaasi maleeshiyaadkan dagaalka duurgalka ah ku jira ee kurdiyiinta ayaa sheegay inay dileen shan iyo toban ka mid a ciidamada turkiga kadib markay rasaas ku fureen laba gaari oo kuwa milatariga oo ay la socdeen gobolka la yidhaahdo hakaari tirada dhabta ee dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin ra-iisul wasaaraha turkiga axmed divadgol ayaa si deg deg ah ugu laabtay magaalada ankara isagoo ku sugnaa markii hore magaalada konya kulan deg dega oo xagga ammaanka awgiis madaxweyne rajab dayib ortogan ayaa telefishinka dalkaasi isna ka sheegay in qaab ama istaraatiijiyad cusub oo loo sameyn doono taasoo lagula dagaalamayo kooxda b k k hogaamiyaha mucaaradka dalka koonfurta suudaan ayaa sheegay in ay dhaqangelin doonaan heshiiskii nabadeed ee la saxeexay hore loo saxeexay ay maalinta salaasada dhaqangelin doonaan kaas oo qayb ka ahaa dadaallo la doonayay in dib loogu soo celiyo nabadda islamarkaana lagu xaliyo xiisadda dalkaas ka taagan muddada labada sano ah madaxweyne ku-xigeenkii hore riyaaq mashaar ayaa u sheegay v o a inay ka go-an tahay dhinaciisa in uu si buuxda u dhaqangeliyo heshiiska wuxuuse sheegay inuu dhexdhexaadiyaasha u bandhigay xadgudubyada joogtada ah ee ka imanaya dhinaca xukuumadda
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington golaha imaamyada soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika ayaa kulan ku yeeshay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota golaha imaamyada ayaa kasoo horjeestay barnaamijka c v e oo ay dowladda maraykanku kula dagaalamaysa arrimaha xagjirnimada iyagoo sheegay inuu yahay mid dhibaato ku ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan maraykanka maxamuud mascade ayaa wareystay docor cabdiraxmaan sheekh cumar gudoomiyaha golaha shuurada ee golaha imaamyada ugu horeyna waxa uu weydiiyey qodobada lagaga hadlay kulanka culimmada ay isugu yimaadeen
sanadkan waxaan cinwaanka shirka waxaa loo bixiyey kolba culummada soo xula mowduuca marka cinwaanka shirka waxaa la yidhahdaa asiraatu almustaqiim jidka toosan jidka toosan waxaan ugu dooranay cinwaankaas waxaa aada u batay magacyada diiniga ah khilaafaadka dad badan inay maaragtay isaga darsanto waddadii toosnayd iyo waxyaalaha loo ekeysiiyey waddada toosan oo baatilka ah marka dadka in loo caddeeyo waddada toosana ilaahay aan weydiisana subxaana wa tacaala ihdina asiraata almustaqiim aan idhaahno mar kasta ilaahu nagu toosay waddada toosan oo muhiim ah in ay u caddahay waddadaas qofka maxay tahay waddada toosan maxaa lagu garanayaa calaamadaheeda maxay yihiin si dadka ay diinta uga saxanto waad la socotaa oo dhinaca dhallinyarada in dhoweydba gobolkan dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiray hadday noqon lahayd dhallinyaro ku biiraysa argagixisada iyo qolooyinka diimaha ku dagaalama magacooda dhinacaas maxaad dhalinta kala hadasheen barnaamijyo dhallinyaradaas aad ugu tala gasheen ma soo bandhigteen haa waa dhinaca culeys weyn ayaan saarnay gaar ahaan dhinaca dhallinyarada waa dhinaca aqoontan ay ugu yar tahay in la lumiyana ay sahlan tahay waa dhinaca ugu khatarsan oo marka dhallinyaro yar wax sameeyaan la taargadgaraynaayo dadkii muslimiinta ahaa iyo maraakistoodii iyo dacwadoodii iyo dadkii culummada ahaa culummaa xiran hadda oo maaragtay aad ogtihiin sheekh maxamed khadar iyo sheekh ciise ayaa xiran waxaa ku xiran yihiin wiil teleefon diray oo maaragtay xilligii waagii etoobiyaanka soo galeen teleefon u diray cayrow oo yiri kala hadlay teleefoonkaasoo la taabgaray keliya ayaa intaasoo culamaa u xiran yihiin maxaa ninkaasaa masaajidka ku tukan jiray marka dhallinyarada waxaan barnaamij waxa ku jira aada u fara badan oo dhallinyarada gaar ahaan sidee dhallinyarada uga badbaadi kartaa dhibaatooyinka qallooca sidee maaragtay doorka ay leeyihiin muxuu yahay sidee lagu daaweyn karaa yaa qofka xaggee cilmiga ka qaadanayaan sidee cilmiga u raadsadaan waddada toosan maxay tahay sidee haddii jihaad ay galayaan jihaadka saxda ah muxuu yahay magac kastoo iska soo yeera ma iska aadi karaan iyagoon waxna aanan maaragtay ogeyn culammadii la tashan waxaasoo dhan aan kofar garayna barnaamijyo aada badan oo noocaasa insha allahu tacaala waa garta sidoo kale waxaan arkayay inaad bilowdeen tartan qur-aanka lagu tartamayo oo dabcan sida ka muuqanaysay laleeyahay markii sanadkii ugu horreysay haddaad tartankaas iyo warbixiniga siiso tartanka qur-aanka waagii hore tartana way dhaceen laakiin kan waa mid weyn oo loogu talagalay waqooyiga maraykanka ilaa canada ayaa lagaga soo qeyb galay waa musaabaqa qur-aan kariim oo sanadkanan bilownay iyadana waxay dhex socotaa muctamarka intaasoo masaajida waxay ku tartamayaan qur-aanka insha allah waxay ku tartamayaan soddonka juz shan iyo tobanka juz iyo juska cama u hooseeyo si dadkao dhan uga qeyb galaan iyo codka wanaagsan golihii imaamyada ee waqooyiga ameerika ayaa dabcan sida aad ii sheegtay barnaamijkan soo qaban qaabiyay sanad kastana soo qabaabiyo masaajidkeena abuubakarna uu hormood u yahay gobolka minnesotana in dhoweydba waxaa ka socday arrimo laysku diidan yahay oo culimmada islaamku ay siyaabo kala gedisan u arkayeen oo ah barnaamijka argagixisa la dagaalanka gudaha dalka maraykanka ee aqalka cad ee maraykanka iyo xeraarlyaha guud dowladda federaalk ku qaabisan gobolka minnesota ay soo ay hormuud ka ahaayeen arrintaas iyada ah adinku maxaad ka qaadateen maxaad se ilaa hadda barnaamijkaasi kala socoteen
bismillah barnaamijka c v e a la yidhaahdaa bayaanan ka soo saarnay shirkii golaha imaamyada ee sanadlaha ahaa ee ka dhacay minneabolis war cad ayaan kasii daynay oo aan inaan kasoo horjeedno oo aan la waafaqsannahay organizationska ama ururada muslimiinta ee maraykanka ma aha inaan la dagaalsannahay argagixisada in lala dagaalamo oo dadka argagixisada ay laynayaan ama ay dilayaan ama gaalaysiinayaan dadka culummada u horeeyo ama maraakiista muslimiinta waana la dagaalanay anaga kamiska abubakar iyo majliska masaajidiisa oo dhanna waan la kala dagaalanay ee daahirada xadgudubka diineed ah laakiin barnaamijkan waa barnaamij ee- ee qof ee, s- s- meel laga keenay aanan garanayn anaga oo yacni dadkii ee, itihaam ku abuurayo oo dadkii wax xirxirayay oo wax boroskuutgaraynayay ee, ayaa waxay leeyihin lacagaan bixinaynaa ee, markaa halala dagaalamo dadkii markaa wuu isku diraya dhibaa imaanaya meeshii marka barnaamijka waxaan eh, ka yim- waxay u arkeen muslimiinta dhammaantood sida hay-adda care oo aada maarata muslimiinta u dooda oo garanaysa meelaha khatarta ka imaanayso iyo organisationka muslimiinta sida isna muslimiinta ka jirta wadanka waxay u arkeen barnaamijka markay daraaseeyeen inuu yahay barnaamij khatar ku yahay mm, society-ga muslimiinta laakiin eh, culimo kale oo fara badan oo weliba kuwa soomaaliyeed u badan yihiinna barnaamijka way taageersan yihiin oo waxay u arkayaan inuu yahay barnaamij eh, aan dhibaato ku ahayn eh, bulshada waa laga yaabaa aragtidooda ayuu qofba aragtidiisuu leeyahay laakiin annaga waxaan u arkaynaa inuu yahay eh, barnaamij eh, dhib ku ah eh, dadkaas muslimiinta oo ah in ayaga la is- isku jeestaan ay noqdaan qaarna eh, qaar la tuhunsan yahay qaarna eh, ayagii ho- shaqadii how- hay-adda dowladaha ay qaban lahaayeen sida f b i-da iyo law enforcementiga ay qaban lahaayeen in annagii in la yidhaahdo qabta adinkii kaasi waxau ahaa doctor cabdiraxmaan sheekh cumar guddoomiyaha golaha shuurada ee golaha imaamyada oo u waramayay maxamuud mascade
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan warbixin ay soo saartay hay-adda mo ibrahim oo ah hay-ad uu leeyahay maalqabeen reer suudaan ah oo haysta dhalashada dalka britain ayaa lagu soo gudbiyey lix iyo toban dal ee wadamada qaaradda afrika ka tirsan aan idhaahdee halka ugu sarreysana ka galay dowlad wanaagga sidoo kalena soomaaliya ayaa ka gashay halka ugu hooseysa labiyo konton dal oo qiimeyn lagu sameeyey hanaankooda dowlad wanaagga haddaba falastiin axmed iimaan oo stuudiyo ay gula sugan ayaa arrimahan ka waraystay doctor cabdiraxmaan bayle ducaale oo ah oo madax u ah barnaamij gaar ah barnaamijka gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika oo xaruntiisu tahay magaalada azerbaijan ee dalka ivory coast ugu horreyna waxay weydiisay qaabka ay hay-addani u samaysay qiimeynta
Eh, waxaa qiimeyntaa iskale ninka la yidhaha mo mo abraham mo mo ibrahim in fact oo ah nin suudania eh, oo bilyaneera oo lacag ka sameeyey telefoonada iyo telecommunicationka isagaa markaa eh, hab loo eh, loo maamulo ayuu ayuu sameeyey oo wadanada lagu kala lagu kala habeeyo dowladnimo wanaagga marka isagu wuxuu egaa eh, amniga wadanka ka jira iyo iyo iyo iyo levelkiisa qawaaniinta iyo shuruucda wadanka sida loo soo habeeyo iyo sida eh, xu- xuquuqa insaanka iyo dad iyo- iyo dad- iyo iyo dowladdu sida ay u xaq dhowrto ayuu eegaa waxaa kaluu eegaa dhaqaalaha iyo sida isku filaanshaha eh, loo loo hore loogu mariyo iyo sida loo qaybsado loo loo qaybiyo eh, waxyaalaha dalka soo gala eh, iyo eh, tacliinta iyo sinaanta tacliinta iyo waxbarashada waxaasoo dhan buu eegaa markaas u dabeetana sameeya waxaa la idhahdaa indexka Eh, saad u aragtay maanta waxaa u sarreeya mauritius yacni eh, dowladnimo wanaagu kuma xidhnaa xajmiga wadanka iyo baaxadda wadanku leeyahay xataa hantida uu leeyahay kuma xidhno populationku intuu leegyahay kuma xidhno Eh, mauritius wadankaa la yidhaahdaa waa milyan iyo bar buu ka yaryahay Eh, wadano fara badan oo intaasoo boqoloo milyanaba ay afrika leedahay Eh, haddana iyaga ka maamulmaysa marka macnaheedu waxay noqotay waxa weeye sidaynu isku maamullaa dadiido meel isku yimi sidaynu isku maamullaa oo iswada afkartay Eh, marka waxa weeye halka iyo mauritius ka tahay number one in fact waxa la sameeyey waxa weeye labi iyo konton wadano africa ah soomaaliya waa la- waa waa ta labiiyo kontonaad weeyaan ugu hooseysa waxaan u malaynayaa afar shantii sannadood ugu dambeysaba inay inay sida ahayd haddaanay haddaanay kaba badnayn Marka, maanta eh, laakiin waan hubaa waan Een, waa- wa- wa- waa- waa- waa runtaa waa- waa wadanka labiyo kontonaad Een, waxaa kaloo Haa.
jira wadamo kaleo iyana la sheegay in intii hore ay ahaayeen ay kasoo liidanayaan marka een, soomaaliya oo Haa.
kale hadda marka la fiiriyo xagee laga eegay oo qeybtaasi ay ku gashay ugu hooseysa een, dowladnimo wanaag
yes eh, runtaa weeyaan dowlado soo liidanaya way jiraan oo eh, magacyadooda meesha ku qoran tahay waana dowladaha iminka dagaalada cusub ee ay ka socdaan eh, wadanada carabta qaarkood ka mid tahay ee afrika ku dhaqan soomaaliya haddii la isgarab dhigo maanta iyo shan sano horteed xaqiiqadu waxay tahay inay ka wanaagsan yihiin maanta laakiin markuu waddanku gaadho heer aad iyo aad iyo aad iyo aada u hooseeya hataa adigoo kor usoo baxay baad weli hooseysaa sidaa daraaddeed baa wixii la eegaaba wax aad iyo aada nusqaani ugu jirta iyo wax u dhiman yihiin sidaasaana loo qiimeeyey inay soomaaliya weli hooseyso dawlad kale oo ka hooseyn kartaa inaanay jirin dawladda central africa baa ku xigta oo iyadana dhibaatooyin ka taagan aad aada og tahay marka sidaasaan u malaynaya anigu inay inay qiyaastii ay sidaa u eegeen
guud ahaan marka la qiimeynayo wadamada africa waxaad moodaa shantii sano ugu dambeysay in wax badan oo wanaagsani ay africa kasoo baxayeen warbixintu ma xustay sababaha keenay isbedelada wanaagsan ee africa
horta bed isbedelka ugu horeeya ee wanaagga keenay ismaamul wanaagga waxa weeyaan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda oo wadana fara badan ka hana qaatay waxaana la leeyahay waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya dawlad wanaag waxa weeye inaan ku heshiino hab aan isku maamulno qawaaniinteedana dhigano doorashada dadka ugu sarreeya dawladda ayaana ugu horeeya arrintaas oo madaxweynaha iyo madaxweyne iyo wasaaraduhu ka mid yihiin wasaaradaha maaha baarlamaanku ka mid yihiin xuquuqda iyo sida loo ilaalinayo maxkamaduhu ka mid yihiin maamulka lacagaha iyo accountant generalka iyo arrimahaas ka mid yihiin marka qof dembi galo habka loo qofkaa dembiga loogu qaadayo isagoon isaga meel lagaga dhicin nationkana meel lagaga dhicin waxaasoo dhan baa soo hagaagayay africa soo hagaagaya marka mar alla marka doorashooyinku waxaa ka mid ah forexam la egay madaxweynihii laga helay inuu dhacdo waa laiga helay salaamu calaykum halkaa ka baxo oo aan awal jiri jirin baa imika imika jirta dawladaha intooda badan haddaad eegto imika taasi waxay waxay ka tahay number one item ayay iyay ka tahay waxyaalo kaloo fara badan oo xagga maamulka ana iyagana way soo wanaagsanaanayeen dawlado fara badan baa jira oo resource helayey oo resourceka ay heleen helayey hanti hanti maguurtaa helayey oo hantidaa maguurtada lala habeeyey sidii loola habeeyeyna ugu ugu dhaqmay gurushdees imika waa number one cape verd baa ku xigto iyadana aada u wanaagsan botswana meelaha intooda badan iyada number one ahaan jirtay weligeedba botswana sidaad ka warqabta waxa weeye waddan aada iyo aada iyo aada u liitu ahaan jiray marka wax talooyina ma la siiyey wadamada liita iyo kuwa sii liita soomaaliya ay ka mid tahay falastiin waxaan kuu sheegay waxa weeye hadda aan ka soo qaadano bankan wed banka la yidhahda shan iyo toban bilyan buu sanadkii africa geliya shan iyo toban bilyan african development bankan iminkaan ka hadlayaana ilaa toban bilyan ayuu geliyaa hadda million maaha waa billion wey sanad walba waxyaalaha la eego waxaa ka mid a dhaqaaluhu halka uu taagan yahay waddankaasi markuu dhaqaalihiinu sii liitaba marka dakhliga marka laysku qaybiyo khayraadkao dhan muxuaha waddanka soo geliya dadkii jooga laysku qaybiyo markuu sii yaraadaba caawimo badan ba ayaad helaysaan in laydin garab galo oo meeshii idinka dhiman laydin buuxiyo laakiin mushkiladdu waxay tahay waxa weeye governance-ka dawlad wanaagga ayaa wax walba number one ah oo ka horeeya haddii aanu meeshii dawlad wanaag jirin haddii aan isdoorasha jirin haddii aan kala dambayni jirin haddii aan dollarkii laguu dhiibeyn lagugu imanaynin dee dhibaatay noqonaysa marka waxa weeye adduunyadu waxay tahay waxa weeyaan waxqabsada waxaa laydinku daro kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan bayle ducaale oo madax u ah barnaamijyada gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika ee xaruntiisu tahay magaalada abijaan wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan oo washington ku sugan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington arday soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka masar waxaana magaalada qaahira markii ugu horreysay gaaray qaybtii ugu horreysay wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warkan ka soo diray qaahira
arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dowladda masar ayaa soo gaaray magaaladan qaahira kuwaasoo ka soo duulay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa ii xaqiijiyey tirada ardayda soomaalida ee soo gaartay dalkani inay gaarayaan toddoba iyo labaatan qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal ardaydan ayaa horudhac u ah laba boqol oo arday soomaali ah oo sanadkani deeq waxbarasho ka helay dowladda masar waa sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta masaarida in ardayda soomaalida ay soo gaaraan dalkani masar ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladaha soomaaliya iyo masar kuwaasoo suurageliyey in dufcada koowaad ee ardayda soomaalida ahi inay soo gaaraan waddankani safaaradda soomaalida ee dalkani masar ayaa wada dadaal ah sidii ardaydaasi loogu dhammayn lahaa tallaabooyinka suuragelin kara sidii sanadkani ay u bilaabi lahaayeen tacliintooda dhinaca jaamacadaha ardayda timid iyo kuwa lagu wado in toddobaadyada soo socda ay soo gaaraan magaaladan qaahira ayaa lagu wadaa in kuliyado kala duwan ay ka galaan jaamacadaha waddankani sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda masar ay sheegtay in sanad kasta deeq waxbarasho ay siin doonto arday soomaaliyeed oo tiradooda gaaraya laba boqol oo qofa waa markii ugu horeysay oo dowladda masar deeqaha waxbarasho oo ay ugu tala gashay ardayda soomaalida ay kala xiriirto dowladda soomaaliya tanii markii dowladda dhexe ee soomaaliya ay burburtay sannadii kunsagaalboqolkowiyoagaashankii deeqaha waxbarasho ee dalka masar waxaa gacanta ku hayn jiray safaaradda soomaalida ee magaaladan qaahira sidoo kale hogaami kooxeedyada iyo siyaasiyiinta soomaalida ee xiriirka la lahaa mas-uuliyiinta dowladda masar ayaa ka mid ahaa dadka heli jiray deeqaha waxbarasho kuwaasoo ugu faa'iideyn jiray qaraabadooda ama ka iibin jiray arday soomaaliyeed oo u baahan waxbarashada heerka jaamacadeed xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhammaadka toddobaadkan waxaa shaqada dib ugu soo laabanaya mudanayaasha golayaasha sharci dejinta ee maraykanka kuwaasoo muddo bil ah fasax ku maqnaa maalmihii u dambeeyana waxaa la arkayay mudanayaal ka tirsan golaha sanadka ee maraykanka oo sii sheegaya halka ay u codeynayaan heshiiska hubka nukliyeerka ee dalka iiraan marka la horkeeno wariyaha v o eda michael powman ayaa leh heshiiskani wuxuu haystaa codod ku filan oo uu ku badbaadi karo laakiin weli ma haysto codod ka hor istaagaya golaha koongareesku inay diidaan
senator chris kuunis ayaa ku soo biiray mudanayaal kale oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo hore iyagu u sheegay in ay taageerayaan heshiiska lala gaadhay dalka iiraan Frankly, this is not the agreement that I had hoped for. I also have a number of serious concerns based on Iran's past haddii aan si behavior of laabfurnaan cheating ah on u nuclear hadlo agreements.
heshiiskani maaha kii aan rajaynayey waayo waxaan walaac ka qabaa sidii ay iiraan u khiyaamaysay heshiisyo hore oo dhinaca hubka lagala gaadhay hase ahaatee sida ay sameeyeen mudanayaal badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayuu senatarkani wuxuu leeyahay waan taageerayaa heshiiska We cannot trust Iran. But this deal, based on distrust, verification, ma aamini karno dalka iiraan laakiin heshiiskan iyada oo la eegayo is-aaminaad darrada jirta hubinta iyo tiirarka dhinacyada badan ee diblomaasiyadda ayuu inoo oggolaanayaa in uu yahay fursadda ugu wanaagsan ee aan uga hortegi karro in dalka iiraan uu horumariyo barnaamijkiisa hubka nukliyeerka laakiin waxaa jira senatarro ka soo horjeeda heshiiskan sida jack shumer oo laga soo doorto new york islamarkaana xisbiga dimuqraadiga ku jira wuxuuna isagu ku dhawaaqay in uu ka soo horjeedo heshiiskan We know that despite the fact that Iran claims their nuclear program is for peaceful purposes, that they have violated the international will.
inkasta oo iiraan ay sheegato in barnaamijkeeda hubka nukliyeerku uu yahay mid la xidhiidha dhinaca nabadda haddana inay ku xadgudbeen doonistii beesha caalamka sida lagu bayaamiyey go'aanno kala duwan oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inkastoo xisbiga jamhuurigu uu si weyn ugu ololeynayo in aan heshiiskani meel marin ayaa haddana indhuhu waxay ku jeedaan senatarada dhiman ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dhinaca ay raacaan laakiin madaxweyne obama xilligan wuxuu haystaa cod ku filan oo ku taageeri kara inuu isticmaalo awooddiisa diidmada qayaxan haddiiba golaha koongareesku uu soo diido heshiiska tirada senatarada dhimani waxay wax weyn ka bedeli doonaan miisaanka diidmada ama is-hortaagga heshiiska sida uu leeyahay norman eason oo hore dalka maraykanka safiir ugu soo noqday haatanna ka tirsan maxadka brooking If that happens, then uh, the uh, resolution of disapproval won't reach the president's desk, and there'll be no need to exercise the veto. Uh, that's, haddii that's a tough- senatarada kale ay raacaan dhinaca madaxweynaha celinta heshiisku ma gaadhayso xafiiska madaxweynaha taasina uma baahanayso in madaxweynuhu uu isticmaalo codka diidmada qayaxan waa arrin adag laakiin waa mid meesha ku jirta toddobaadkan dhammaadkiisa ayaa la filayaa in golaha wakiiladu uu arrintan cod u qaado
ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda michael powman haye ismaaciil maxaa noogu xiga haatanna dhinacii heesaha falastiinay bal heystay baa noo soo qaban lahayd waa fanaanka cumar xasan rooraaye iyo fanaanadda qadro daahir cige wow waa laysku dhammaynaya hadda heestan absolutely
ma ogtahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye ma ogtahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye maogtahay indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ma ogtahay indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ugu kula midane sidan sidan sidan aabbaha dilayay oo tahayga roganine umalkaygada igada umalkaygada ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana atagayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana atagayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad
ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma ogtahay ammaaniyo weligooda baalmali amna kama sugayhi haddaad doontaan falastiinay muxuu yidhi anigii haweenkaba arxannama dhex yaalle Mm, ayadana waxay tiri sidaan aabbahaa dila ooda hayga roganina ugub kula midaan ahay waaw meesha waxbaa ka dhacay waa codadka macaan ee qadro daahir iyo cumar xasan rooraaye gabagaba ayuu ahaayeen guud ahaan idaacaddeenna aroornimo ilaa iyo afartintaan mar kale hawada ku kulmi doono waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.